الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا baabkii ka waramayey awqaat الصalاة ama mawaaqiit الصalاة gebagabadiisa ayaynu ku jiray wuxuu yihi sheekhu raximah الlah wa awqaat اlkaraaha waktiyada salaada la karhaa ee makruuha ay tahay tukashadu bacda alfajri weeye waagu marka uu baryo kadib xataa tartafica ashamsu ilaa ay qoraxdu kor noqoto wa cinda azawaal iyo marka qoraxdu ay suulayso bimacnaa weli aanay suulin cindamaa yaquumu qaa'imu dahiira marka samada barhtankeeda qoraxdu ay taagan tahay wa bacda alcasr iyo casr kadib xataa taqruba ilaa qoraxdu ay dhacayso marka waktiyadaas axaadiid baa ku soo aroortay axaadiidaasi waxaa ka mid ah xadiidu cuqba ibnu caamir aljuhani qaala halaadu saacaati kana rasuulu اllahi yanhaana an nusaliya fiihina aw an naqbura fiihina mowtana xiina taطlucu الshamsu baasigaة xata tartafic wa xiina yaquumu qa'imu الظahirati xata tamiila الshamsu wa xiina tadayafu الshamsu lilguruub waxaa la mida xadiiثu cabdالlahi بn cabaas ana nabiya nahaa can الsalaaةi bacda الصubxi xataa tashruqa الshams rasuulku waa diiday salaad in la tukado subax kadib ilaa qoraxdu ay soo baxayso wa bacda alcasri xataa taqruba الshamsu casr kadibna waa diiday ilaa ay dhacayso bukhaariyo muslim baa wariyey wa miluhu xadiiثu abi saciid qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam laa salaata bacda الصubx xataa tartafica الshamsu walaa salaata bacda alcasri xataa taqruba الshamsu rawahu lbukhaari wa muslim idan markaaynu isu geyno axaadiian xadiidu cuqba ibni caamir iyo xadiidu ibn cabaas iyo xadiidu abi saciidin اlkhudri waxaa ka soo baxaya shan wakti baa ka soo baxaya subax kadib ilaa ay soo baxayso casar kadib ilaa ay dhacayso marka ay soo baxayso qoraxdu xiina taطlucu shamsu baasigatan waa waktiga saddexaad iyo marka ay dhacayso xiina tadayafu shamsu lilguruub markay dhicitaan marti u noqoto ay godka sii gelayso waa afar wakti waktiga shanaad wa xiina yaquumu qaa'imu dahiira xataa tamiila الshams waa samada bartankeeda marka ay taagan tahay ilaa ay u leexanayso dhinaca ay u dhacdo shantaa wakti haddaba sida صaxiixa ah faqad rajaxna hada fi صaxiixi الbukhaari fi gayri min اlkutb laba wakti ayun bay salaadu mamnuuc tahay saddex wakti un bay salaadu mamnuuc tahay laba waktina waa la iska tukan karaa oo xadiidka cabdillaahi bni cabaas iyo xadiidka abu saciid ee tilmaamay subax kadib ilaa ay soo baxayso casar kadib ilaa ay dhacayso inaan la tukan karin waxaa fasirtay axaadiida kale oo uu ka mid yahay xadiidu cuqba ibnu caamir aljuhani oo casarka kadib waxaa lagu fasiray inuu yahay marka qoraxdu ay sii dhacayso xiina tadayafu shamsu lilguruub laakiin casar kadib waa la iska tukan karaa mar haddaanay qoraxda dhicitaan ku dhoweyn subax kadibna waxaa lagu fasiray xiina taطlucu shamsu baasigatan marka qoraxdu ay soo baxaysa ay soo muuqato marka macnaheedu waxa weeyaan subax kadib waa la tukan karaa mar haddaanay qoraxdii daraf la soo bixin marka saddexda wakti ee salaadu ay mamnuuc tahay waa marka qoraxdu ay sii dhacayso weli aan wada qarsoomin iyo markay soo baxayso ee weli dhulka aanay kor uga go-in iyo marka samada bartankeeda ay taagan tahay ee xagga ay u dhacdo aanay u iilan wa hada huwa fahmu الصaxaaba wa camaluhum fahamkii صaxaabada rasuulka iyo camalkooduna saasuu ahaa warada can الصaxaabati ana almuxaram huwa taxari صalaa cinda طuluuci wاlguluub waxaa saxaabada ka soo aroortay aaahaar badan oo tusinaysa arrinta mamnuuci inay tahay in salaada lala eegto marka qoraxdu ay soo baxayso iyo marka qoraxdu ay sii dhacayso faqad kaana cumar ibn الkhطaab yaquul laa taxaraw bisalaatikum طuluuca shamsi walaa guruubaha salaadiina hala eeganina soo bixitaanka qoraxda iyo dhicitaankeeda toona faina الshayطaana yuطlicu qarnaahu maca طuluuci الshams wa yagribaani maca guruubiha waayo shaydaanku labadiisa gees ayaa qoraxdu marka ay soo baxayso isna uu soo saaro bimacnaa uu ku beegaa si kuwa qoraxda u sujuudaya isaga ay ugu sujuudaan marka qoraxdu ay dhacaysana waa sidaas oo kale imaamu maalik baa ku wariyey fi lmuwaطa biisnaadin صaxiix cabdullaahi bn cabaasna wuxuu odhan jiray laa tusalli cinda طuluuci shams walaa xiina taqrub markay soo baxaysa iyo markay dhacaysa ha tukanin fainahaa taطlucu wa tagrubu fii qarnay shayطaani walaakin idaa safat wa calat laakiin marka ay soo baxdo ee saafigarowdo ee ay kor noqoto wkadalika cabdالlahi bn cumar sida mujaahid uu leeyahy kana yatuufu biاlbeyt wayusalii bacda اlcasr kacbaduu ku dawaafi jiray casr kadibna waa tukan jiray likuli subuuci rakcatayn mar kastoo toddoba jeer uu dawaafo laba ragcadood buu tukan jiray maadaamat الshamsu baydaءa xaya casar kadib haba ahaatee mar haddii qoraxdu ay weli nooshahay oo ay caddahay waa tukan jire faidaa dacufat wa tagayarat daafa subuucan markay qoraxdu daciifto ee ay isbadasheedee dhicitaan ay marti u noqoto ayuu toddoba jeer dawaafi jiray uma qacada xataa yusaliya almaqrib deetana waa fadhiisan jiray oo ma tukan jirin ilaa uu maqrib tukanayo wa kaana yatuufu bacda الصubxi wayarkacu likuli subuuci rakcatayn kadalika salaada subax kadib ama waaga berigiisa kadibna waa tukan jiray markuu dawaafo dabadeed cabdullaahi bnu axmed ibn moxamed binu xambal ayaa aharkaana ku wariyey fi masaa'ili abiih isna waa صaxiix wqad habta can الصaxaabة anahum kanuu yusaluuna bacda الصubxi wاlfajr waxaa saxaabada ka sugnaatay subax kadib iyo casr kadibba inay tukan jireen mar haddaanay qoraxdu dhicitaan ku dhowaan ama soo bixitaankeedu aanu bilaabmin waxaa ka mid ahaa abu juxayfa صaxaabigii la odhan jiray kaana yusalii bacda اlfajri rakcatayn kadalika bacd alcasr marka arrintaa wax laga weydiiyena wuxuu odhan jiray in lam tanfacaa lam taduraa labadaa ragcadood haddaanay waxba ii tarin kollay dhibi maayaan ibnu abi shayba ayaa wariyey cabdullaahi ibnu zubayr baa tukan jiray tamiim ibnu aws addaari ibnu abi shayba labadooda aharba wariyey cali bin abi aalib ayaa isna tukan jiray bacda salaati alcasr rawaahu ibn abi shayba wa bn lmundir kadalik khulaasadu waa maxay isu soo ururiyo shantaa waktiyo axaadiida lagu tilmaamay axaadiidu way isfasiraysaa saddex wakti ayuunbay salaadu mamnuuc tahay markay qoraxdu dhicitaan marti u noqoto ee ay noqoto mid casaatay oo dee godkii inay gashaaun ay u harhsan tahay inay qarsoon tahay iyo markay qoraxdu soo baxayso ee weli aanay irtifaacin waran in lagu qadaro ama haddii saacad lagu qiyaaso rubcu saaca aw huluthu saaca saacad rubuceed ama huludkeed aanu soo bixitaankeeda ka soo wareegin waktiga saddexaadna oo markay samada bartankeeda taagan tahay waa saddexdaa wakti ayaa salaadu ay mamnuuc tahay oo la ysu diiday waktiyada kale oo dhan bima fiiha bacda alcasr wa bacda asubx waa la tukan karaa salaada saddexdan waktiyo salaada laysu diidayna manaa salaadii faralkahayd waa la tukan karaa waman adraka min alcasri rakcatan qabla an tagruba ashamsu faqad adraka alcasr uhi rasuulku alayhi salaatu wasalaam dawaat lasbaabkiina sida saxiixa waa la tukan karaa salaadihii markaa sunayaalba ha ahaadaane sababta lahaa oo haddii tusaalahaan uu dhaco kusuuf kusuufu shams waktiyadaasi dee waa la tukanaya wakadalika yowm اljumca waktigaas samada bartankeeda ay taagan tahay sunno waa layska tukan karaa oo laga bilaabo masaajidka markuu soo galo xataa yakruja alimaam inuu salaad wadi karo qofku sunno muطlaqa ah ayuu sheegay rasuulkeenu alayhi afضal الsalaati wالtasliim baab اlaadaani wاliqaama aadaanka iyo iqaamada axkaamtooda baabkii ka waramayay kani weeye alaadaan fi luga waa aliclaam waa ogeysiin ilaahay baa yihi waadaanu min allahi warasuulih ay iclaamu min allahi warasuulih iyo waadin fi nnaasi bilxaj ay aclimhum waana maakuud min aladan bifatxatayn aladan oo alistinaac sharci ahaana waa atacabud lilah biliclaami biwakti salaa bialfaadi maksuusa waa in ilaahay loogu cibaadeysto subxaanahu wa tacaala in la ogeysiiyo dadka biwakti salaa bidukuuli wakti salaa salaada waktigeeda inuu soo galay bialfaadi maksuusa iyadoo la lagu dhawaaqayo erayo gaara oo shareecadu ay jidaysay aadaankuna waa mushtamil calى masaa'il الtawxiid wاlcaqiida الصaxiixa sida u yidhaha alqurطubi raximah اllah waxba ka hadli mayno qadiyadda ku saabsan bad- اlaadan goorta aadaanku waxa weeyaan uu bilaabmay mualifku wuxuu yihi raximah اllah yushracu waxaa loo sharciyeeye loo sharciyeeye ama loo jideeyey liahli kuli beledin dad beled degan oo kasta ama dhan an yatakhiduu inay samaystaan muadinan muadin inay samaystaan marka halkan mualifku wuxuu yihi yushrac waa kelmad caama oo macno ballaadhan shayga waajibkaayna de waa mashruuc shayga mustaxabkaayna waa mashruuc marka matniga kuma caddayn xukmu اlaadaan mawaajibba mise waa sunne laakiin waxaa sheekhu uu ku caddeeyey sharaxa matniga adaraari aadaanku inuu yahay waajib waliba fardu kifaaya waxaa sidaasoo kale aadaanka xukunkiisa uu ku caddeeyey kitaabkiisa la idhaahdo asayr اljaraar oo uu tilmaamay inuu yahay min acdami shacaa'ir اlislaam wa ashhari macaalim اddiin wa ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam waadaba calayh xataa maat wa anahu lam yusmac anahu waqaca اlikhlaalu biha aw اtarkiisu fi tarkiha marka wuxuu taxay adilada tilmaamaysa ama ayna tusin karta aadaanku inuu yahay waajib oo fardu kifaaya inuu yahay kitaabkiisa saylujaraarka adilada waxaa ka mid a xadiidu malik bn xuwayris aladi rawahu الbukhaari fi صaxiixihi rasuulku wuxuu uhi faإida xadarat الصalaaةu falyuؤdin axadukm walyaؤmakum akbarkm rawahu الbukhaarي midkiin haydin eedaamo wa amru bالتaأdiin falyuؤdin axadukm amarkuna wujuub buu faa'ideynaya waxaa la mida xadiid camr bnu slma oo rasuulku alayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yihi صلوا صلاة kdا في حيiن kdا وصلوا kdا في حيiن kdا فإdا xضرت الصلاة فليؤdن أحadكم وlيؤmكم أkثركم قرآaنا bخaarي baa wariyey marka labadaasi khabrba waxay xmbaarsanyiin amr rasuulku waa amray aadaanka aadaanku marka inuu waajiب yahay ayaa labada xadiiثba ay tusinayaan waxaa la mida xadiiثu anas bnu malik radia allahu canhu waarضaah oo ay ku sugantay ama ay ku jirta kana rasuulu اllahi yugiiru ida طalaca alfajru waxa uu ku duuli jiray hadduu danayo qoom inuu ku duulo marka waagu uu beriyo wa kaana yastamicu اlaadaana aadaan baanu dhegeysan jiray faida samica aadaana amsaka wailaa agaar aadaan haddii uu maqlo waa joojin jiray duulimaadka haddii kalena waa ku duuli jiray marka wuxuu rasuulku ka dhigay calayhi salaatu wasalaam ama uu ka dhigi jiray aadaanka qariina cala alislaam calaamo tusinaysa dadka islaamnimadooda wuxuu ka dhigay aadaanka shay dadka dhiigooda lagu ilaaliyo la-aantiisana lagu xalaashado asina waa daliil xoog badan oo tusinaya aadaanku inuu yahay waajib oo fiihi ana alaadaana shicaaru اlislaam wa anahu laa yajuusu tarkuhu walow ana ahla baladi id ijtamacuu calaa tarkihi kana lisulطaani qitaaluhum calayh sidaa waxaa yidhi alkhaaabi xaafid ibn xajar baana fatxi kaga soo naqliyey xadiidkaasi wuxuu faa'ideynaya aadaanku inuu yahay shicaaru lislaam iyo inaanay banaanayn in laga tago haddii dad magaalo degani ay isku waafaqaan ka tegitaanka aadaanka xaakimka waxa u bannaan inuu kula dagaalamo nacam waxaa saas oo kale u daliilay xadiidu cabdullaahi ibnu zayd oo rasuulku wuxu uhi ina hadihi laru'ya xaq in shaa allah uma amara bita'diin markuu cabdillaahi ibnu zayd aadaanka ku riyooday waa riyo xaqa buu yihi rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam kadibna wuxuu amar ku siiyey inuu eedaamo wa hadihi riwaaya laha shawaahid tataqawى biha rasuulkuna aadaanka kama tegin laa fi اlxadari walaa fi الsafar laa fi اlamni walaa fi اlkhawf marka adiladaas waxay tusinaysaa aadaanku inuu yahay fardu kifaaya inuu yahay oo fardulcaynna maaha aadaanku qof walba goonidiisa looga rabo taa waxayna tusinayaa falyuؤdin lakum axadukum midkiinun haydin eedaamo buuhi rasuulku hadduu fardulcayn yahay dhammaantiin baa eedaama buu odhan lahaa shay la odhan karo waa iska sunana maaha aadaanku ee waa fardu kifaaya oo haddii magaalada dhan hal qof oo aadaankiisu uu gaadhayaa oo u eedaamo sidaasi ayaa faralkii uu kaga dhacayaa inta kale marka jamaacadii iyo mufradkii intuu waa eedaamaya xataa qofku hadduu kelidiiyo baadiye u joogo walaysa calى الnisaai aadaanu dumarka aadaan kuma waajibin ama rag hala joogaan ama kelidood ha ahaadaan laakiin haddii ay eedaamaan oo iyagu ay ismaqashiyaan arrintaasi way u bannaan tahay cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi laysa cala الnisaai aadaanu walaa iqaama dumarka aadaan iyo iqaamo toona laguma laha aharka dacfi baa ku sugan waxaana cabdillaahi bni cumar ka sugnaatay inuu yihi markii aadaanka la weydiiyey hal cala nisaai aadaanu faqadiba waqaala ana anhaa can dikri illah wuu cadhooday su-aasha uu ka cadhooda wuxuu yihi ma ilaahay dikrigiisaan u diidaa marka waxa uu daliilaya aharkaasi in dumarku ay eedaabi karaan wakadalika caaisha radia allahu canha sa taawuus warinaya kanat caaisha tuadin wa tuqiim way eedaami jirtay waanay aqiimi jirtay marka waajib dumara kuma aha laakiin waa u banaan yahay aadaanku iyo iqaamaduba yunaadi muadinkaasoo ku dhawaaqa bialfaadi aadaani aadaanka ereyadiisii almashruuc aadaankii mashruuca ahaa marka alfaad aadaan siyaabo kala duwan ayay rasuulka alayhi salaatu wasalaam uga soo aroortay sida saxdiina waxay tahay in lagu xambaaro cala tanwiic in rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu tanwiiciyo siyaabo kala duwan waxa weeyaan aadaanka ereyadiisa uu sheegay marka noocyadaas oo dhan waa in la ilaaliyo marba mid lagu eedaamo oo haddii marba mid lagu eedaamo waxay noqonaysaa sunadii baa la xifdiyey biwujuudiha wejiyada ay kusoo aroortay oo dhan fiihi tayasiir cala lmukalaf qof baa laga yaabaa inay siiqa ku adagtay mid kale u fududahay wa fiihi xuduur lqalb wa cadawu malalihi wa sa'aamatihi marka marba siiqo mucayana ama gaara lagu eedaamo qofka qalbigiisaa soo xaadiraya isla markaa malalkii iyo sa'aamadii daalkii ku dhici lahayo naftiisu inay kasoo istaagto aadaanka meesha way ka baxaysaa waana sida madhab ahlilxadiid uu yahay sheikhu lislaam ibnu taymiya waa ka yihi waida kana kadalika faالsawaabu madhabu ahli اlxadiid waman waafaqahu huwa taswiiqu kuli ma habata fi dalika can الnabiyi salى اllahu alيyه wasalam oo siiqo kasta oo rasuula ka sugnaatay in lagu eedaami karo ayaa madhabu ahli اlxadiid uu yahay in yar baynu ka tilmaamaynaa haddaba siyaq اaadan athaabita can الnabiy calayh الsalaatu wasalaam siiqooyinka aadaanka ee ka sugnaaday rasuulka aadaanu abi maxduura abu maxduura wuxuu ahaa muadinu masjid اxaraam marka aadaankiisa bal aynu ku horeyno abumaxduura wuxuu sheegay in rasuulku calayhi afdal الsalaati watasliim uu baray aadaanka aadaanka rasuulku calayhi الsalatu asalaam abu maxduura uu baray waxa u ahaa aadaanka tarjiici uu ku jiro atarjiic oo macnihiisu yahay markuu takbiirtii afar yidhaahdo jeer allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar arbaca maraat oo riwaayadda marateynka sheegaysa ee saxiixu muslim ku sugan waa muntaqada wa aadaanu abi maxduura atakbiiru fii awalihi wa arbacun allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar weliba laba laba la ysu raacinaya sidaa sunnadu ay tahay oo afara takbiiraad marba mid la odhan maayo kadib ashhadu an laa ilaaha ila allah ayuu laba jeer odhanaya laakiin hoos uu dhigayo ashhadu ana muxameda rasuulu llah oo laba jeer uu odhanayo hoos u dhigayo haddana ashhadu an laa ilaha ila lah buu laba jeer odhanaya oo kor u qaadayo tarjiica lagu sheegaya waa kaa oo shahaadateynki buu kusoo celinaya laba mar ho maruu hoos u dhigo iyo maruu kor u qaado marka waxay noqonaysaa inuu arbaca maraat yidhi ashhadu an laa ilaha ila allah laba uu hoos u dhigay laba kor uu qaaday arbaca maraatna uu yidhi ashhadu ana muxameda rasuulu llah laba uu hoos u dhigay iyo laba kor uu qaaday tarjiica lagu sheegayaana waa kaa inta kalena waxa uu kala mid yahay aadaanka cabdillaahi bnu zayd ee mashhuurka ah oo xaya cala asalaa oo laba jeera iyo xaya cala alfalaax oo laba jeera iyo takbiirta fii aakhirihi oo laba jeera allahu akbar allahu akbar iyo laa ilaaha ila allah oo hal mara marka aadaankaasi aadaanka imika dhexdeena mashhuurka ka ah oo aadaanu cabdillaahi bnu zayd muxuu kaga duwanyay tarjiic baa ku jira oo shahaadateyinkii buu odhanayaa afar jeer oo laba hoosu u dhigay nacam ashhadu an laa ilaaha ila allah ayuu laba jeer odhanaya hoosuu u dhigayo ashhadu anna maxamedan rasuul lah baa odhanaya hoosuu u dhigayo isagun baa maqlaya ciddii kaag dhow haddana wuu ku soo celinaya ashhadu an laa ilaha illa laba jeeroo kor uu qaaday iyo ashhadu anna maxamedan rasuulu llah laba jeeroo kor uu qaaday marka tarjiica lagu sheegayaana waa ka waa kusoo celinta shahaataynka uu kusoo celinayo iqaamada aadaankaa raacda way ka duwan tahay iqaamada xadiidu cabdillaahi bni zayd raacsan oo iqaamadiisa waxaynu odhan karnaa iqaamadiisu waxay la mid tahay aadaanka cabdillaahi bnu zayd haddaad aadaano abimaxduura ku eedaanto iqaamadaada aadaankeenna imikoo kale ka dhig oo sidaad u aqiimi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa arbaca hadda waa iqaamadii ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah waa laba ashhadu ana muxamada rasuulu اllah ashhadu ana muxamada rasuul lah waa laba xaya calى الصalaa xaya calى الصalaa waa laba xaya calى اlfalaax xaya calى اlfalaax waa laba qad qaamat الصalaaةu qad qaamat الصalaa waa laba allahu akbar allahu akbar waa laba laa ilaha ilا اllah aadaankii cabdillaahi bnu zayd maana la mid ahayn oo imika masaajidana lagaga eedaamo marka iqaamada aadaanu abimaxduuro raacsanay waa aadaanka cabdullaahi ibnu zayd ee masaajidadeena lagaga eedaamo kale nacam marka waa siiqo ka mida siyaqulaadaan waanay luntay imika oo dadka badankoodu garan maayaan haddii waxa weeyaan lagu eedaamana dad fara badan baa qariibsanaya ama la yaabaya ama odhanaya aadaankii baa la bedelay walihaadaba sheekh ibnu cuthaymiin waxa uu ku celceliyaa fii kutubihi cibaadada noocyo kala duwan ama qaabab kala duwan usoo aroortay in qaababkaasoo dhan lagu camal falo aadaankii tashahudkii adciyat listiftaax ducooyinka saas oo kale loo duceynayo asxaab alqubuurka ducooyinka salaat ljanaaze ku jira laabudda min atanwiic tanwiica faa'idada ku jirta ee koowaad waxay tahay waa xifdu sunna cala alwujuuh alatii waradat biha sunnadaa sunno jirta oo dadku ay yaqaaniin bay noqonaysaa lakiin haddii mid qura un la sameeyo siiqo qura kuwii kale layska daayo waxay noqonaysaa in la ilaabo oo meesha ay ka baxdo ala kuli xaal aadaanu abi maxduura laba masaleynu ka faa'iidnay mashruuciyaة الtarjiic fi اlaadan in tarjiica la samayn karo ashhadu an laa ilaha ila اllah laba jeer hoos loo dhigo laba jeer kor loo qaado ashhadu anna maxameda rasuul اllah laba jeer hoos loo dhigo laba jeerna kor loo qaado iyo mashruuciyaة tahniyati اliqaama iyo iqaamada in laba laba laga dhigaa marka laga yimaado atakbiir fii awalihi iyo atahliil fii akhirihi aw fii aakhiriha in iqaamada laba laba laga dhigi karo weliba waxaa gariiba inuu aadaankaasi yahay alaadaan aladi ikhtaarahu اlimaamu shaafici dadkeenna waxay dhahan shaaficiyaanu nahay haddii maanta kaa loogu eedaamana ilaa wadaadadooda yaabaya iska daa caamadooda oo oo imaamu shaafici wuxuu yihi fi اlum wاlaadaanu wاliqaamatu kma xakaytu can ali abi maxduura faman naqasa minha shayئa aw qadama muؤahara acaada xatى yaأtiya bima naqasa wakulu shayءi minhu fii mawdicihi haddaanu sidaa u eedaamin ee wax uu ka dhimo aadaanu abi maxduura in aadaanka uu kusoo celinayaa buu tilmaamay shaafici raximah llah lakin sida صaxiixa haddii siiqa kale uu ku eedaamo aadaankiisu waa ansaxaya siiqada labaad waa aadaanu cabdillaahi bnu zayd kaa waa la wada garanaya waa kadee maanta masaajidadeenna lagaga eedaamo oo tarb tarbiicu takbiir fii awali allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila اllah oo laba jeera iyo ashhadu ana muamd muxameda rasuul اlah oo laba jeera xaya calى الصalaa xaya calى اlfalax xaya calى اlfalax xaya calى اlfalax xaya calى الصalaa xaya calى الصalaa xaya calى اlfalax xaya calى اlfalax wey allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila اllah isna bikhulaasa alfaada aadaanka takbiirta u horeysa afar baa laga dhigaya laa ilaaha ila lada u dambaysaana waa mar qura inta kalena waa laba laba ashhadu an laa ilaha ila اlah waa laba ashhadu ana maxameda rasuul lah waa laba xaya calى الصalaa waa laba xaya calى اlfalaxna waa laba allahu akbar allahu akbarna waa laba iqaamadiisuna alfaad iqaama waa allahu akbar allahu akbar oo takbiirta u horeysa labaa laga dhigaya ashhadu an laa ilaha ila اllah xabad qura ashhadu ana muxameda rasuul اllah waa mid qura xaya calى الصalaa xaya calى اlfalaax waa mid mid qad qaamat الصalaatu qad qaamat الصalaa waa laba allahu akbar allahu akbar waa laba laa ilaaha ila اllah waa mid qura marka aadaana cabd llaahi bn zayd weeyaan kaasina waana aadaanka ay kuufiyiintu doorteen sida abu xaniife iyo sufyaan athawri iyo siiqada saddexaad ee ka mida waxa weeyaan siyaku alaadaan waa siiqada waxa weeyaan kusoo aroortay xadiiث abi hurayra ana bilal umira bilaal an yashfac اlأdan wayutir اliqaama oo daahirkeedu uu yahay in laga dhigaayo aadaanka manaa laba laba oo takbiirta u horeysana laba un laga dhigaayo waxaana u markhaati furaya xadiiثu cabd llaahi bni cumar kana اlآadanu calى cahdi rasuuli اlahi maثnى maثnى wاliqaamaة waaxida aadaanku laba laba ayuu noqonaya abcan laa ilaha illa ada u dambaysa iyadu mar walba waa mid qura iqaamaduna marmar baa lagu dhawaaqayaa alfaadeeda ilaa qad qaamat الsalaa mooyaane غayra ana اlmuadina kana ida qaala qad qaamat الsalaa qaala qad qaamat الsalaaةu maratayn kaasina waa aadaan waxa weyaan aadaanu ahli اlmadiina naam markaa saddexdaas siiqo ayaa intaaynu ognahay sugnaaday waayo cinda dukuuli wakti salaa salaada waktigeedu marka uu soo galo ayuu eedaamaya alfaada uu ku dhawaaqaya waxay isku waafaqeen culimo culimadu calى anahu laa yuadanu lisalaati qabla waktiha salaada inaan loo eedaamahayn waktigeeda ka hor oo shuruudda aadaanka ayaa arrintaasi ay ka mid tahay waxay isku khilaafeen un salaada subax hal yuadanu laha qabla waktiha intaan waktigeedii soo gelin ma loo eedaamaya aadaanka hore ayay u jeedaan sida saxiixaana salaadna looma eedaamaya qabla waktiha aadaankan aadaanka salaada subax ka horeeyaana ma aha waxa weeyaan aadaan salaada subax ay leedahay waa aadaan uu cadeeyey xikmadda laga leeyay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam se bukhaariyo muslim ba warinayaan min xadiiث ibni mascuud ana rasuula اllahi qaal laa ymnacanakum aadaanu bilaali min الsuxuur fainahu inama yuadinu liyuuqida الnaa'ima wayarjica qaa'imakum wala ida kana alfajru haakada whaakada xata yakuna haakada yani muctariضa bukhaariyo muslim baa wariyey marka aadaankaa salaada subax intaan waktigeedu soo gelin la eedaamaya ma aha aadaan salaada subax ay leedaho salaada subax loo eedaamayo xikmadda laga leeyay waa kii hurday si uu u tooso oo uu tiriyeysto salaada subaxna ugu diyaar garoobo kii taagnaana si uu qiyaamu leylkiisa witri ugu soo gebagabeeyo oo u ogaado inuu dhow yahay waktigii salaada subax inuu dhow yahay marka shuruudda aadaanka waxaa ka mida dukuul اwaqt in waktigu soo galo waxaa shuruudda aadaanka ka mida an yakuuna bialfaadihi اlmashruuca waa tawqiifi oo haddii tusaale ahaan la tarjumo oo af soomaaliya lagu turjumo aadaan noqon maayo haddii alfaadan alfaad carabi oo la macnaa lagu bedelana aadaan noqon maayo oo tusaale la idhaahdo alraxmaanu acdam alraxmaanu acdam uqiru an laa ilaaha ila اllah ana muxameda rasuul اllah hada maa yaصix waa tawqiifi oo alfaada lafteeda ayaa ilaahay subxaana watacaala uu sharciyeeyey rasuulkuna alayhi الsalaatu wasalaam markii cabdulahi bnu zayd uu ku riyooday waa kii ku uhi alqihi calىa bilaal fainahu andaa minka sawtan kelimaadkan laftooda bilaal u sheeg ku dul akri isaga ayaa kaa cod dheer waxaa shuruudda ka mida khuluwuhu min alaxni اlmugayir lilmacna aadaanku waa inuu ka madhnaado laxniga macnaha bedelaya aad baanu ugu fara badan yahay aadaanka muadiniinteenna waxaa laxnigaa ka mida in hamzada lafduljalaalaha ku jirta in la mado allahu marka istifhaam bay isu bedeleysaa oo dee ilaahay baa macnuu noqon maayo muxuu macnuu noqonaya ma ilaahay baa weyn macnii wuu isbedelaya akbar hamzada ku jirtana saas oo kale loomaday akbar haddii la idhaahdo iyadana istifhaam bay noqonaysaa akbar allahu akbar waxaa la mida muwaadiniinta qaarkood waa sameeyaan culimaduna kutubta waa ku xuseene in ba'da akbar ku jirta alif lagu taago akbar waxaan idhaha macnuu wuxuu noqonayaa akbaar waa tabliga ama durbaanka waxaynu u naqaano oo kelima kufriya bay noqonaysaa allahu akbar ilaahay baa durbaana buu macnuu noqonaya walciyaadu billah marka waa in la iska ilaaliyo laxniga waa in laga ilaaliyo aadaanka minu u baahan yahay aadaanku maadaama uu cibaado yahay aadaanku sidaas oo kale muslim qof aan ahayn ka ansixi maayo qofka adimaya waa inuu noqdo muslim waayo waa cibaado cibaadana kafir ka ansixi mayso wayushracu waxaa loo jideeyaa buri mualifku lisaamici qofka aadaanka maqlaya an yutaabica almuadina inuu muadinka ku raaco oo bimacnaa uu ka daba yidhaahdo oo rasuulku wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam sida bukhaariya muslim baa warinaya min xadiidi abi saciid ida samictum الnidaa faquluu mila ma yaqulu muadin aadaanka markaad naqashaan muadinku waxa uu leeyahay oo kale dhaha xadiid cabdillaahi bni camr bni caasna waa la mid ida samictum muadina faquluu mila ma yaquul laakiin waxay ahlucilmigu isku khilaafaan xaya calى الصalاة xaya calى اlfalaax marka uu muadinku leeyahay ma xaya calى الصalاة xaya calى اlfalaax baa laga daba odhanayaa mise waxaa la odhanayaa laa xawla walaa quwata ila biالlah axaadiian haddii cumuumkeeda la eego in xataa xaya calى الصalاة iyo xaya calى الfalaax laga daba odhanayay tusinaysa faquluu mila ma yaqulu muadin waxaa la mida xadiiث ibn xabiba ana nabiya kana ida samica muadina yuadinu qaala kama yaqulu xatى yaskuta rawahu alimaamu axmed culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya xaya calى الصalاة xaya calى اfalaax laga daba odhan maaye laa xawla walaa quwata ila biاllah baa la odhanaya waxaanay deliishadeen xadiidka cumar ee imaamu muslim saxiixiisa uu ku wariyey oo xadiidka waxaa ku sugan uma qaala xaya calى الصalaaة qaala laa xawla walaa quwata ila bilah kii maqlayey uma qaala ida qaala xaya calى اlfalaax qaala laa xawla walaa quwata ila biاllah waxaa la mida xadiiثu calqama ibn abi waqaas qaala kuntu cinda mucaawiya faqaala ida adana muadinuhu كما قال المؤdن حتى إdا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله marka waxay leyiin xadiiثan tilmaamaysa faquluu mila ma yaquul waxaa khasistay oo xayacalataynka ka soo reebtay axaadiiثan tilmaamaysa in laa xawla walaa quwata ila bilah la odhanayo yuxmalu almuطlq calى اlmuqayad ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye waa la jamcinaya labadaba oo xaya calى الصalaana waad ka daba odhanaysaa laa xawla walaa quwata ila bilahna waad odhanaysaa camala bاlxadiiثeyn labada xadiid ba adigoo waxa weeyaan ku camal falaaya nacam arrintaas xukunkeedu waa maxay maanaa mutaabacatu almuadin mawaajiba mise waa sunne sida صaxiixa ah mutaabacaة اmuadin fi alfaad اlaadaan waajib ma aha ee waa sunna weeye walihaada ba imaamu nawwi wuxuu yihi raximah اllah fi sharxi muslim aصaxiix aladi calayh اjumhuur anahu manduub waxaanay daliishadeen culimada badankooda oo ku tegay in arrintaas sunno tahay waxaa ku soo aroortay fi صaxiix inuu rasuulku maqlay muadin eedaamayo muadinka markuu yidhi allahu akbar rasuulku allahu akbar kama daba odhanayo wuxuu yihi calى اlfitra muadinkii markuu yihi ashhadu an laa ilaha ilا اllah ashhadu an laa ilaha illa rasuulku kama daba odhanayo wuxuu yihi kharajta min الnaar saasuu yihi rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam kadalika markii rasuulku alayh الsalaatu wasalaam malik ibn xuwayrif iyo asxaabtiisa uu baraayey salaada wuxuu ku yihi idaa xadarat الsalaatu falyuadin axadukum walyaumkum walyaumakum akbarukum manuu barin rasuulku inay muadinka ka daba yidhaahdaan alfaad اlaadaan haddii ay waajib tahayna rasuulku waa bari lahaa waayo way u baahnaayeen amarkaa ah faquluu mila ma yaquul inaan wujuub faa'iideynahayn ee istixbaabun uu faa'iideynayo waxaa u daliila saxaabadu ridwaan ullahi calayhim iyadoo aadaanku uu socdo ayay hadli jireen waxaa fii muwaطi maalik ku soo aroortay ana aصaxaaba kanuu ida akhada almuadinu biاlaadaani ywma اljumuca akhaduuhum fi اlkalaam marka haddii rasuulku uu baray in ijaabaة اmuadin aw mutaabacatuhu ay waajib tahay waxa weeyaan saxaabadu inay khilaafaan waa shay baciida weeye wakadalika wuxuu yihi musa ibnu طalxa ibn cubayd illaah ra'aytu cuثmaan ibn cafaan wاlmuadinu yuؤdin wahuwa yataxadatu ilى الnaas marka mimbarka uu ku soo fadhiisto yowma اljumca cuثmaan ibn cafaan ee muadinku aadaanka uu bilaabo dadku wax weynweydiin jiray ويsتkبirهm عن الأscاar والأkباar ka warama maxaa idinku qaaliyoobay maxaa alaabtii jabay isagoo mimbara ku fadhiya yوم الجuمعة muadinkana aadaanka wado ayuu su-aalaha weydiin jiray waana aثر صaحيixa iبن sacd baa wariyey sanadu صaحيiح عalى شharط الشhaykhayn marka sida صaحيixa mutaabacaة الآadاn waajib maaha waa waa mustaxab wey uma dabeetana tushracu waxaa la sharciyeeya aliqaamatu baa la sharciyeeya calى صifati اwaarida sifada soo aroortay in loo aqiimo ayaa la sharciyeeya sida markaa muadinka looga daba odhanayo kelimaadka aadaanka ayaa looga daba odhanayaa kelimaadka iqaamada iqaamadu waa aadaan ida samictum اlmuadina faquluu mila ma yaquul muadinka markaad maqashaan ama ha eedaamaya ama ha aqiimaye waxa uu leeyahay oo kale ka daba dhaha nacam marka iqaamadana waa laga daba odhanaya ama qowlka ay yidhahdaan dadka qaarkood qad qaamat الsalaa markuu marayo qad qaamat الsalaa ay yidhaahdaan aqaamaha allah waadaamaha maa daamat الsamaawaat wاlard waxaa ku soo arooray xadiiثu abi umama aw bacdu asxaabi الnabiy أن بلاaلا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي أقامها الله وأdاaبha لakiن xadيiثkaasi waa ضaعيif اتiفاaqا أبو dاوd baa wariyey في سuننه وغayrهna wariyey من طريق محمد بن ثابت العبدي قال xdثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال الإمام النووي في المجموع هو حديث ضعيف waayo ninkaa uu leeyah nin reer shaama baa ii waramay maxamed ibnu thaabit uu leeyahy de waa majhuul maxamed ibnu thaabit alcabdina waa daciif bilitifaaq shahr ibnu xawshab laftiisu waa dacfi baa ku sugan walihada ba xaafid ibnu xajarna wuxuu yihi fi talkhiis alxabiir wahuwa xadiidu daciif in markaa aqaamaha allah waadaamaha la idhaahdo xadiidkaasi ku soo arooray waa xadiid waxa weeyaan daciif ah si fiican buu masalada ugaga hadlay sheikhu اlalbani kitaabkiisa la dhaha hamr اlmustaaab fi fiqhi الsunati wاlkitaab xadiidkana halkaas ayuu ku takriijiyey sheekhu oo aada uga noqon karta waa fara badanta kolley axkaamta aadaanku laakiin inahaas baa inagaga filan insha allah wixii kalena kutubta kale inoogu iman albaab الثالث baabu shuruuط الصلاة salaada shuruuddeeda baabkii ka warramaya kani wey oo shardi waxaa looga jeedaa ma laa taصixu الصalaaة bidunihi wa kana khaariجa canha waxa salaadii la-aantii aanay ansaxayn laakiin salaada aan ka mid ahayn lafteeda ee ka baxsan wayajibu waxa waajib ku ah calى اlmusali qofka tukanaya taطhiiru thawbihi maradiisa marka hore inuu daahiriyo ayaa waajib ku ah wa badanihi jirhkiisa uu daahiriyo wa makaanihi meesha uu ku tukanayana uu daahiriyo oo min anajaasati najaase uu ka daahiriyo qofku inuu daahiriyo maradiisa inay waajib ku tahay ahlucilmigu waa isku waafaqsan yihin iskuba khilaafaan salaadu ma ansaxaysaa hadduu ku tukado maro najaasa mise ansixi mayse sida ay jamaahiirtu ku tegeenna arrintani salaada sixadeeda shardi bay u tahay shawkani iyo sadiiq xasan khan iyo wadaado dambe waxay qabaan inay waajib un tahay laakiin salaadu ay iska ansaxaysaa hadduu ku tukado maro najaasa laakiin sida saxiixa ee jamaahiirtu ay ku tegeen salaadu ansixi mayso waxaa u daliila masalada rasuulku ilaahay subxana watacala rasuulka wuxuu ku yihi wahiyaabaka faahir oo daahirkeeda marka lagu xambaaro dee macnaheedu yahay ahir hiyaabaka min anajaasa lisalaati wa naxwiha maradaada daahiri oo najaasada ka daahiri oo salaada iyo waxyaabaha kale dahaaro u baahan u daahiri jaabir ibnu samura wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin baa wuxuu ku yihi yusalii fi thawb aladii yaأtii fiihi ahla miyaad ku tukataa marada aad aada xaaskaaga ugu tegtid qaala nacam waxaanu sheegay rasuulku anuu yusalii fiihi la an yara fiihi shayan fayaqsilahu inuu wax dee najaasa ku arko u maydho mooyaane inuu iskaga tukado xadiid ibnu xabiibaa lamida markii la weydiiye akana nabiyu yusalii fi thawb aladii yaأtii fiihi ahlah waxa ay tihi nacam ida lam yakun fiihi adan haddii wax najaasi aanay marsanayn waa iskaga tukan jiray rasuulku macnuhu ma haddii najaasi ay marsantay kuma tukanahayn waqad khalaca الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam naclahu xiina akbarahu jibriil biana fiiha adan rasuulku isagoo salaadii ku jiruu bixiyey kamiis markii jibriil uu sheegay inay najaasa marsan tahay imaamu axmed baa wariyey abu dawud wاlxaakim wbnu khuseyma wbnu xibaan marka waxaa la mida xadiiثu asmاء bintu abi bakr radi الlahu canha oo markii la weydiiyey rasuulka marada dam lxayd ama dhiiga xaydkuu maro wuxuu yihi faltqrus uma litandaxu bimaaءi uma litusalii fiih bukhaari muslim baa wariy haka jejebiso kadib biyo ha ku qoyso oo ha ku maydho kadib ha ku tukato marka maradu ilaa ay maydho inaanay ku tukan karin ayaa xadiidkaasina uu faa'iideeyey wa badanihi jirkiisana waa inuu najaasada ka daahiriyo lanno taطhiir اbadan awlى min taطhiir اthawb marada daahirinteeda ayaa ka waxaa ka mudan jirka in la daahiriyo waxaan odolay xadiid اlistinja wاlاstijmaar axaadiida waxa weeyaan tilmaamaysa in la istinjoodo istijmaar la sameeyo ama biyo la yskaga maydho ama wax kal la yska mariyo wa xadiidu nacam amri الnabiy alayh الsalaatu wasalaam liman bihi اlmadiyu bigasli dakr rasuulku wuxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam liyaksil dakara aw yaksilu dakara yatawadأ wayaksilu dakarahu madiduna waa najaas marka inuu jirkiisa ka maydhayo ayuu rasuulku sheegay alayh الsalaatu wasalaam wakadalika axaadiiث alati fiiha alamru bاtanazuhi min albowl axaadiidta laynagu amray kaadida inaynu ka fogaano inu iska ilaalino istanzihuu min albowli faina caamata cadaabi اlqabri minhu marka adiladaasi waxay tusinaysaa jirhkana inuu daahir ahaada inay tahay waajib wa makaanihi meesha qofku uu ku tukanayaana waa inay iyaduna daahir ahaato waxaa taa u daliila qowl اllahi tacalى wacahidna ilى ibrahima waismaaciil an طahira beytiya liلطaa'ifiina wاlqaa'imiina wاrukaci الsujuud ibraahim iyo ismaaciil ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu faray inay daahiriyaan alkacba oo maxaa loo daahirinayaa kuwa dawaafaya iyo kuwa tukanaya taagan ama sujuudayaba walama baala alacraabiyu fi lmasjid amara الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam biiraaqati danuubi min ma calaa bowli markii ninkii reermiiga masaajidka uu ku kaajay rasuulku wuxuu amar ku bixiyey in lagu shubo kaadidiisa waadaan biyo ah si meesha lagu tukanayaa ay daahir u noqoto nacam laakiin marka la leeyahay makaanihi waxaa looga jeedaa inta uu dhigayo manaa xubnihiisa halkaa uu ku taagan yahay iyo acdaau sujuud inta uu dhigayo laakiin halka calooshiisa ku beegan tusaale ahaan ee jirkiisa aanu taabanahayn haddii najaasa ay taallo ama ay marsan tahay taa salaadiisa waxba yeeli mayso makani waxaa looga jeedaa almakan aladi yadacu fiihi acdaaءahu fi الsalaa meesha xubnihiisu ay saanan yihiin marka salaada uu ku jiro taasaa looga jeeda wa satru cawratihina waajib ku ah cawradiisa inuu asturo ayaa waajib ku ah ilaahay baa wuxu uhi khuduu ziinatakum cinda kuli masjid waxaana aayaddaasi ay ku soo degtay naزlat fi man kana yatuufu bilbeyti curyaana qolooyinkii iyagoo qaawan kacbada ku dawaafi jiray bay kusoo degtay sida muslim saxiixiisa uu ku warinayo waxaana ahlucilmigu isku waafaqeen akhdu ziina n cinda kuli masjid in looga jeedo sitru اlcawra fi الsalaa in cawrada la asturo yanaa salaada dhexdeeda bal acamu min hada cawraة salaa iyo cawraة nadar waa kala duwayn ba ahlucilmigu waxaan cawro ahayn markay eegmo noqoto ayaa cawro noqonaya salaada dhexdeeda calى sabiili mithaal adiga oo qaawan haddaad kelidaa guri ku jirto ma tukan kartaa qaawanida ma ku tukan kartaa waa maya laakiin haddaad iska joogto adoon tukanahayn cidna iyadoona ku arkahayn miyaad dambaabaysaa sida saxiixa waa maya meel madow hadduu qofku cawradiisa kashfiyo oo cidi aanay arkahayn yana dembaabi maayo laakiin meel madow hadduu ku tukado iyadoo cawradiisu ay muuqato yana wuu dembaabaya hadduu cawrada ku asturo uu helayo yana tusaale ahaan gabadhu marka ay gurigeeda ka baxayso xijaabka ay ku-baxayso inay ku tukataa waajib kumaha markay gurigeeda joogto maxaarimteeda ay la joogto ee ay calaa sabiili mithaal ninkeedii la joogto inay jirhkeeda asturto dhar qurux badan ha ku asturto hadday doonto mid cadar leh ha ku asturto ayuun baa laga rabaa kadalika rasuulku wuxu uhi laa yusalli axadukum fi thawb lwaaxid laysa calaa caatiqihi minhu shay ninka degtiisaasi dee cawro maaha marka xagga nadarkiiyo eegmada la eego laakiin fi salaa rasuulku alayh الsalatu asalaam wuxuu amray inuu yani amiradiisa wax ka midii inay gaadho oo uu dul dhigo degtiisa oo aanu aanu tukan iyadoo degtiisa waxba inay banaanto marada aanay waxba ka gaadhsiisnayn marka wasatru cawratihi ayaa waajib ku ah cawrat rajulla waa xundhurta iyo jilibka inta udhaxaysa gabadhuna waa wada cawra wey maa cada alwajha walkafaan walkafayn wejiga iyo labada kaf wixii ka soo hadha oo salaada dhexdeeda waa banayn kartaa nacam ibn cabdilbarna xaka alijmaaca calaa fasaadi salaati man sallaa curyaana wahuwa qaadiran cala alistitaar wakada naqala shaykhu lislaam ibnu taymiya ibn cabdilbar wuxuu soo naqliyey qofka isagoo qaawan tukada isagoo cawradiisa asturi kara in salaadiisaasi ay tahay mid faasida ah wakadalika shaikh اiسlاm iبn taymiya lakin bacd culamaء اmaalikiya waxay yidhahdeen laa tabطl الصلاة bitarki sitr اcawra salaadu buri maysa haddii cawrada aanu asturin waana ikhtiyaarka shawkani iyo wadaado mutaakhiriina walaa ystamil الsma yajib aley waa waajib ku ah alaa yshtamil الsma inaanu isduuduubin isduuduubka dhagahala marka ijtimaalu samaa ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim waxay ku fasireen dhowr tafsiir uu ka mid yahay waxa weeyaan inuu maradii isku duuduubo oo manfad ama meel ay gacmihiisu ka baxaan ba aanu yeelin tusaalaha khamiiskii ayuu gacmii ka saaraya gacmihii gudaha gelinaya intu alan ka saaro deetana gacmihiisa iyo khamiiska gudihiisa ku jira ayuu tukanaya marka ijtimaalu samaad sidaa waa lagu fasiray oo sababta waxa weyaan sidaa loogu fasiray waxay tahay arrinta noocaasi waxay dee sababu noqonaysaa in aanu gacmi aanu soo saari karin oo xarakaad matluuba salaada dhexdeeda ayaanu suurtogelahayn haddii dee dhibaata ay la soo daristo ama lasoo weerarana dee qof xidhxidhan oo kale ayuu noqonaya waxaa kaloo lagu fasiray ijtimaalu samaa inuu yahay inuu waxa weeyaan hilaabto maro qura oonu xagga hoose waxba ka xidhnayn go-weyn buu ayuu hilaabto dabeetana dhinacaasuu soo rafciyo kor u soo qaado garabka uu soo saaray dacalkiisaa midig tusaalahaan ayuu garabkaa bidix saaray xaggan hoose way qaawada sababta loo diidayna de waa cawradaa muuqata ama ay dhici karto dee go-ani hadduu ka dhaco ila xogoogama hooseeyaane oo garabkaa uu saaraya hadduu darafkiisaasi ka soo dhaco waxa weeyaan dee cawradii baa muuqanaysa almuhim nahyi baa ku soo arooray naha rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam can ijtimaali samaa walaa ysdila walaa ysdilu isdaal la samayn maayo oo isdaalka macnihiisu waa maxay rasuulkaa nahiye naha can isadli fi الsalaa isbaal baa lagu fasiray lakiin mualifku maadaama isbaalkii uu daba dhigay walaa yusbilu uu yihi sadliga waxaan isbaal ahayn buu uga jeedaa oo inta maradii madaxiisa uu saaro ama garbihiisa inuu saasuu usii daayo waa haddii sida sheikh islaam ibnu taymiya uu leeyay maradaasi aanay ahayn mara qaabkaa in loo xidho loogu talagalay dee maryo waxaa jira waxa weeyaan dusha un layska saaro sida tan ay xidhaan wadaadada qaar markay khudbadeynayaan ama ay duruusta dhigayaan oo kale garbuun baa la saaraa khalaas inta badan gacmo male la geliyo marka taasoo kale soo geli maysa maadaama maro samayskeeduba sidaa u yahay ay tahy laakiin maradii loogu talagalay dee in la xidho ama adraafteeda laysku laabo hadduu intuu isa saaro un sidaas ugu sii daayo ayaa sadligu uu noqonaya walaa yusbilu isbaal la samayn maayo oo looma ogolo inuu isbaal sameeyo isbaalkuna waa an yajcala izaarahu ana taxta alkacbeyn waa inuu ka dhigo waxa weeyaan maradiisa mid ka hooseysa kuraanta waciid baana ku soo arooray iyo nahyi adag waana xaaraan salaada dhexdeeda iyo khaarij salaa intaba waa xaaraan waxaana rasuulku alayh الsalaatu wasalaam arrintaasi u yeelay yani arbaca maraatib bal u fiirsa xadiidka oo fii sunan ibni maaja wاnasaa-i wagayriha rasuulku wuxu uhi usrat lmumin ilaa niصfi saaq waa waaxida waa martabada koowaad martabada labaad walaa xaraja fi ma baynahu wa bayna alkacbayn saaqa oo dhudhunka iyo kuraanta inta udhaxaysaana dembi ma leh waa martabadii labaad hadda waa xadiid qurayn weli wadnaa ufiirso wuxuu xadiidkaasi afwaajin u yahay dadka yidhaahda maya anigu khuyala u jeedi maayo waxaas oo axaadiida tilmaantay in arrintaasi ay xaaraan tahay waxaa qayde axaadiida tilmaantay waxa weeyaan ama kusoo aroortay khuyala man jara thawba khuyala xadiid quray labadiiba kusoo arooreena maxaad samayn usrat lmumin ilaa nisfi saaq walaa xaraja fi ma baynahu wa bayna alkacbayn nacam wama asfala min alkacbayni fa fi nnaar waa martabadii saddexaad hadda waa xadiidkii quraha waman jara hawbahu khuyalaa lam yandur illaahu ilayh waa martabadii afraad idan mid waa sunne waa nisfu saaq waa izaarka anuu kuma li suryaalka nisfu saaqa gee waxa ay suno tahay in nisfu saaqa la geeyaa waa izaarka waa gunti haddaad goog guntanta ama macaws lakin surwaalkaaga isbaalka un ka ilaali qur-aanta iyuu ka hoos marin in surwa in surwaal nisfu saaq la geeyo qofka sheega isagaa daliil u keeni doona izaar buu sheegay rasuulku alayh salaatu wasalaam nacam arrinta labaadna waa mubaaxo waa in qur-aanta uu ka sareeyo arrinta saddexaad waa xaaraano waa inuu qur-aanta ka hoos maro arrinta afraadna waa xaaraano waa inay arrintaa ku raacdo iskibrini labadaasina wa way kala xukum duwan yihiin oo dee ciqaabkiiaba kala duwan mid fi naarun baa la yidhi midna saddex ciqaab oo dee halisa ayaa qofka sameeya waxa weeyaan loogu goodiyey oo ay ka mid tahay ilaahay subxana wa tacaala inaanu eegahayn oonu u dembi dhaafahayn nacam saxaabada rasuul bal rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam isbaalka sidiisuu u diidi jiray dadka muu odhan jirin maxaad u jiidaysaa bal xadiid qura keen oo tilmaamaya inuu rasuulku ku odhan jiray maxaad qur-aanta uga hoos maraysa hadday masaladu laba xukun kala leedahay su-aashaasaa badan lahayd soo ma qofna dee laguma inkireen ilaa su-aashaa la weydiiyo laakiin sida cuqba ibnu caamir uu warinayo kama fi aabaraani وهو في سلسلة الأحاadيث الصحيiحة أن النبي عليه الصلاaة وسلام رأى رجuلا يجر إزاaرة و rasuulku arkay nin guntigiisa jiidaya فharwla إليه xaggiisuu rasuulku u guceeyey وqاaلa اrفع إزاaرك war koru قاad bu hi guntiga qاaل yا رasuuل الله إنa qdمي hاaتayni تstk rasuulka ilaahayow lugahayga waxa weeyaan ayaa isqonfaya oo qalaafaan leeyahay lugaha isku dhacaaya ama waxaan leeya waxa weeyaan dalbaan leeyahay marka foolxumo aan dadka kaga qarinaya ujeedo kale ma jirte waabuu sheegay ninkaas inaanay khuyalo arrintu ka ahayn soo ma rasuulku muu yihi haddaa iska daaso irfac izaaraka faina khalq allahi kulahu xasan kor u qaad bu ihi izaarkaaga ilahay khalqigiisa wada qurux badele laqad khalaqna linsaana fi axsani taqwiim wakadalika kaana صaxaaba saxaabaduna saasay ahaayeen ولما dخل الشhاaب الأنصاaري على cمر بن الخطاب رضي الله عنه وهuو جريح والشhاaب يجر إزاaرة cمر مxوu ku yihi يا بن أخي ارفع إزاaرك فإنه أنقى لثوبka وأتقى لربك wa ka الحافظ بن عبدالبر رحimه الله taعالى markuu شhaرxayo في kitaabihi التمهيd u dliishaday صaxaabadu رضوان اللhi عليهم qofka ay arkaan isagoo isbaal samaynaya inay ku inkiri jireen min gayri istifsaal iyagoon weydiin waxaa ku kalifay taasina waxay tusinaysaa masalo inaan laba xukum kala lahayn bal jaru thawb aw jacaluu taxta alkacbayn lafteedaaba kibiraba wa iyaaka wa isbaal alizaar fainahu min almakhiila uhi rasuulku calayh salaatu wasalaam isbaalka iska ilaali isaga laftiisa ayaaba khuyalaayaba xataa haddana aduu khuyalaa aanad u qastiin waxba wadaado ha ku warwareegin abubakar buu ayuu guntigu uu ka dhici jiray hadduu kaa dhacood kor u qaato cidna kugu qabsan mayso laakiin adigu dee ha ridin oo adigu markaad soo talanayso ha ugu talagelin inuu qur-aantaada uu ka hooseeyo abubakar mu odhan yaa rasuula allahi inii urkhi izaari gunteegaan hoos u dhigaa mu odhan abubakar muxuu yihi ina izaarii yastarkii xana u iga dhaca ilaa an atacaahadahu weliba abubakar marba wuu soo celinaya manaa guntigaa ka dhacaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam taasuu abubakar ku yihi adigu ka ka mid ma tihid ama la xukun ma tihid kuwa arrintaa dee samaynaya khuyalaa u samaynaya marka hadduu kaa dhaco oo aada soo ceshanayso taa maaha taxaaraantii adigaa dawaarlaha u tegaya halkaan halkaan kuu joojiyaa surwaalka surwaalka kaba iiga dhig baad odhanaysa surwaal kaba laga dhiganayo maxaa ka faa'iidaa nadaafadii marada iyo maraxeedii intiiba waxa weeyaan waa ka hor imanaya surwaalkaa la ilanayo ee kabta ka hoos maraya sheekh bakr abu zayd waa ka qoray risaalada la idhaahdo xaddu thawbi wاluzra waxaan uga jeedaa wuxuu sheegayaa qabaaixda isbaalku uu leeyahy xumaanaha isbaalku uu leeyahy awalan waa mukhaalafa sharciya sharcigii baad khilaaftay mar labaadka waxa la idhaahdo isbaalku waxa weeyaan waa idaacatu maal oo maradaasi aad kabta ka hoosaysiisa tee waa wasakoodaysa waana googo-aysa waxaad arkaysa dhalinyarta iyadoo surwaaladu xagga hoose ka wada dhammaaday inta sarana ka cusub isbaalkaa mariyey nacam wa fiihi tashabuh biاnisa ayuu leeyahy isbaalka waxaa ku jira isu ekaysiin dumarka oo ninkii isu ekeysiiyey oo nin raga shamirnaan baa lagu yaqaanaa ya laakiin nin shullaha dhigay waa nin raganimadii meel dhigtay weeyaan marka qabaaixda iyo xumaanahaas oo dhan ayuu leeyahay isbaalka waxaa la idhahdaa xataa haddaanad aaminsanayn in inuu xaaraan yahay yana ma ladii waxa weeyaan yamnacuka min alcamal bisunna maxaad naftaada u gelinaysaa arrin markay ugu yar tahay inay dembi tahay inaanay dembi ahayn la isku khilaafsan yahay maxanaa utrukha tawarucan waracan waxtiyaatan iskaga tag bal dadka qaarkood inay isbaal sameeyaan kuma aanay istaagin ee inay sunnada aflagaadeeyaan dadka caamadaa dee aan axaadiisa maqalla la yaabi maaye kuwo badanoo ducaad sheeganaya dacawaadka u nisbo sheeganaya ayaa sunnada aflagaadeynaya markay arkaan qof rafaca izaarahu ama isbaalka iska ilaalinaya aniga maxaa tashadud diintu adadayg maaha ama xadiidka nabigo lagu camal falaaba adadayga hada laysa tashaduda madmuuma maxaad la faydatay ma geed baad ka boodaysa kuwaasoo kale waxay ku tira me naar baan ka boodaya naar wama asfala min alkacbeyni min alizaari fa fi naar buri rasuulku alayh salatu asalaam marka labadan lugooda dhuudhuubana masaakiinta baa naar ka ilaalinaya ku dhe nacam wuxuu istaahilaadeen odhan karnaa masaladaas waxay istaahishaa in lagu daro kutubta caqiidada laa tastagrib hada alkalaam almasxu cala alkhufeyn maxaa loogu daray kutub اlictiqaad liannahu firqa munxarifa ayaa ku ijtihaartay soo maaha inay khilaaftay sunada ku soo aroortay waxa weeyaan fi hadihi اmasأala marka mas'alada fiqiga ah ee firqa baalla ay ku ijtihaarto inay khilaafto bal ay la muxaarabooto ee aflagaadayso si aanay masaladaasi aanay u lumin oo inay diinta ka mid tahay loo muujiyo tastaahil marka waxaan leeya ikhwanana almudarisiin likutub الtawxiid wاlcaqiida اdkuruu mila hadihi اlmasaa'il yana fi kutub الtawxiid wاlcaqiida wallahu aclam waxka bilahi tawfiq wsala اllah alى nabiyina mxamed